subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax arbacaa lix iyo tobanka bisha juun ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barhkii aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan saaka idinkuga hayno idaacadda waxaa ka mid ah madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka oo maanta ku kulmaya magaalada jeneva ee dalka switzerland haddaba maxaa laga filayaa kulankaas kulankani wuxuu yeelanayaa jawi ah laba dhinac oo isdiidan oo mashaakil badan oo aad u tiro badanna ka dhexeeyo mid walibana aanu diyaaru ahayn in halka uu taaganya uu ka dhaqaaqo ayuu ka dhex bilaabmayaa sidaas darteed waxaa la isku raacsan yahay inaan wax micnali ka soo baxayn oo waaweyn warbixin ku saabsan israa'iil oo xalay duqaysay magaalada khaza wax yar kadib markii ay xamaas koonfurta qudus u dirtay buufinno holacaya labiyo toban dumar ah oo bartay cilmiga umulsanimada oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey magaalada boosaaso iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba ayaan idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa markiisii ugu horreysay arbacada maanta ah magaalada jeneva ee dalka switzerland kula kulmaya dhigiisa dalka ruushka valadimir putin iyadoo uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya quwadaha adduunka kulanka ayaa dhacaya saacadaha u dambeeya ee safarkiisii u horreeyey ee jo biden uu dibadda ku tago isagoo madaxweyne ah kaasoo uu kaga qayb galay shir madaxeedka toddobiyo afartanaad ee dalalka g n uga furmay magaalada conwell ee dalka britain iyo sidoo kale wadahadalladii uula lahaa isbahaysiga neto iyo hogaamiya midowda yurub ee bruseles biden ayaa talaadadii sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka jawaabo su-aalaha wariyaasha waxyarun kadib markii uu tegay magaalada jeneva isagoo waraysi uu siiyey telefishinka m b c news ku sheegay in xiriirka maraykanka iyo ruushka uu xumaaday uuna gaaray halkii u hooseysay sannadihii u dambeeyey aqalka cad ayaa sheegay sabtidii lasoo dhaafay in madaxweyne biden uu keligii kasoo muuqan doono shirka jaraa'id kadib kulanka madaxda si ka duwan qaabkii wadajirka ahaa ee shirka saxaafadda lagula hadlo ay uga soo muuqdeen madaxweynihii hore donald trump iyo valadimir putin kadib markii uu soo dhammaaday kulankoodii labakunsideediytobankii waa shirkii ugu horreeyey ee lagu qabto dalka switzerland kaasoo u dhexeeya madaxweynayaasha maraykanka iyo ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey kii markaas oo dalkaasi ay ku kulmeen madaxweynihii maraykanka ee xilligaasi ronald reagan iyo hogaamiyihii midowda suufiyeed mikhail gorbajef musharaxa hantiwadaagga ee peru bedro castillo ayaa sheegtay talaadadii inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dhowaan dalkaasi ka dhacday kadib markii ay soo dhammaatay tirinta codadka oo dhibcayar uu ka hogaaminayay musharaxadda midigta fog ee la tartamaysay kiko fujimero ayaa ballan qaaday inay loolan adag u geli doonto si ay u diido natiijada doorashada korukaca lama filaanka ee koob iyo konton sano jirka macalinka dugsiga hoose ahaa ayaa gelgilay siyaasadda iyo ganacsiga beru wuxuuna saameyn ballaaran ku yeelan karaa dalka kaalinta labaad kaga jira soo saarista macdanta ee dunida iyadoo kastiyo uu qorsheynayo inuu cashuuro badan ku soo rogo fujimori ayaan markiiba bixinin faallo guud oo ay uga hadlayso codaynta isniintii ayay ku celisay eedaynteedii been abuurka iyadoo sheegtay inay keliya weydiisanayso codayn nadiif ah iyo in la hubiyo dhammaan qaladaadka waxayna intaa ku dartay inaysan marna isdhiibi doonin xisbiga free beru bart ee castillo ayaa kasoo horjeestay eedaha musuq maasuq iyadoo kormeerayaasha caalamiga ay sheegeen in doorashada ay u dhacday si hufan dhegaystayaal warkii dunida ee idaacaddeenii subaxnimona waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo warkii caalamka inoo akhriyey halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aan ku bilowna ee madaxweynayaasha dalalka ruushka iyo maraykanka jo biden iyo valadimir putin ayaa maanta oo arbaca ah yeelanaya kulankii ugu horreeya oo foolkafool ah tan iyo markii uu jo biden noqday madaxweynaha maraykanka sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka ayaa talaadadii sheegay inaanan wax badan laga filan shirkan marka la eego halka ay moscow iyo washington kala taagnaayeen sannadihii ugu dambeeyey laakiin labada hogaamiye ayaa sheegay inay rajeynayaan in kulanka ay maanta ku yeelanayaan magaalada jeneva ee dalka switzerland uu horseedi doono xiriir xasiloon walow ay labada dhinac isku maandhaafsan yihiin arrimo badan sida suuriya iyo ukraine wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa kulankii iyo waxyaabaha laga fili karo ka wareystay maxamed haaruun biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah kulankani wuxuu yeelanayaa jawi ah laba dhinac oo isdiidan oo mashaakil badan oo aad u tiro badanna ka dhexeeyo mid walibana aanu diyaaru ahayn in halka uu taagan yahy uu ka dhaqaaqo ayuu ka dhex bilaabmayaa sidaa darteed waxa la isku raacsan yahay diblomaasiyiinta iyo suxufiyiinta iyo dadka xogaalka u ah arrimaha labada dhinac u ah waxa la isku raacsan inaan wax micnalihi ka soo baxayn oo waaweyn waa tahay madaxweynaha maraykanka joe biden waa markii ugu horreysay ee uu dibadda uga soo baxo maraykanka tan iyo intii xilka loo doortay labadii kulan ee waaweynaa ee uu yimina waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku muujinaya waxay ahayd in saaxaddii siyaasadda ay dowladda maraykanku ay ku soo noqotay maxaad isleedahay markaas waxyaabaha ugu waaweyn ee labadan mas-uul ay ka wada hadli doonaan way noqonayaan waa run uu muujinaya taas hogaamiyaha caalamka xortaaba ayaa hogaamiyaha maraykanka loogu yeedhaa caalamka xorta ee laga hadlayaana waxa weeyaanu maraykan iyo yurub marka si caama loo hadlo marka in uu ku soo laabtay saaxaddii oo laynkii ay ku socon jirtay siyaasadda maraykanku uu hore uu ku soconayo hogaamiyaha ruushkana uu meel adag ka joogsanayo arrimaha ay reer galbeedku ku diidan yihiin ruushka oo kuwii hore qadiimka u ahaa ee xagga siyaasadda iyo milatariga ee tooska ahaa iyo kuwa cusub ee soo kordha ee arrimaha internetka iyo xogta la kala xaday internetka iyo ay ugu muhiimsan yihiin ayuu ayaa la filayaa inuu miiska keeni doono oo uu ka hadli doono dabcan hogaamiyaha ruushkuna isaguna intaa in laeg liis dheer buu isaguna haystaa oo uu mar walba ka hadlo waxyaalahan lagu eedeynayo ma aqbalo caddayn ma haysaan buu yidhahdaan iyaguna tooday wataan oo maaragtay waxay dareemayaan dhinacooda marka indhahooda lagu eego in reer galbeedku ay xoogeysteen inay ruushka cagta mariyaanna ay doonayaan arrintaasna arrin imka bilaabantay maaha boqolaal sano oba mawaaqiftii ay kala taagnaayeen weeye marka isballaadhinta neeta isballaadhinaysa waddamadii ruushku gacanyaraha u ahaan jiray ay kala hoos baxayaan ay kolba mid kusoo darayaan ayay aad iyo aad ruushku u diidan yihiin marka qolo waliba liiskeedii cabashooyinka ahaa wax hore iyo wax dambeba ayay miiska keenaysaa laakiin waxaa loo arkaa inaan wax weyn oo waxaanay break truga gaaladu yidhaahdaan ama ama ama macnihii xal muuqdo arrimaha waaweyn laga gaaraya inaanu jirin waa tahay madaxweyne biden waxa uu sheegay saad iminka adiguna aad carabka ku dhuuftay inuu putin kala hadli doono udhicista xogta sidoo kale waxa ay ku eedeeyeen moscow inay kulug lahayd oo ay faraha la gashay doorashadii maraykan ka dhacday sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka ma isleedahay arrimahaasoo kale ugu yaraan waa la isla fahmi karaa maya jawaabta iyadoo kooban waa maya laisla fahmi maayo waa la is ogyahay dowladda ruushku waxay abaabushay oo sirdoonkoodu weliba ay abaabulaan oo dhaqaale iyo taageero dowladeed lagu bixiyaa kooxo internetka ku shaqaysta oo ka shaqaysta fadhigooduna yahay ruushka weliba toos sirdoonka u hoos taga waana waxna laisla ogyahay dowladda ruushkuna arrintaa ma qirato waxba kama qaban karno mana ogin mana jiraan bay dee iyadu taagan tahay arrintaasina dhaawac weyn bay ku haysaa dhaqaalaha iyo sirdoonka iyo warshadaha reer galbeedka oo dhan waana hub ay isticmaalayaan ruushku dabcan taana waxay u isticmaalayaan consens iyo werwerro kaloo ay iyagu qabaan oo kuyaan sheegaya ka mid ah oo reer galbeedku aanay iyaguna diyaaru ahayn inay wax ka qabtaan ayaa jira marka halkii awal hore layskaga hanjabi jiray hubka nuclearka inkastoo weli taasuna ay halkeedii tahay oo weli ay yihiin labada wadan ee caalamka ugu hubka badan xagga nuclearka marka la eego waxay haystaan saddex iyo toban kun oo madax bay ruushku haystaan oo nuclear ah maraykankuna sagaal kun oo madax buu haystaa iyagana isu haystaa waana la is og yahay marka awood layskuma muqoonin karo mar haddaan awood laysku muqoonin karayn in wixii laga wada hadlo oo laysku soo noqnoqdo waa lagu khasban yahay laakiin horumar sidaa u waaweyn ma ka samayn doonaan sida halkan ka muuqata waa tahay shiinaha ayaa isaguna il gaara ku haya kulankan biden iyo putin ma jiraan wax muuqda oo ah inuu shiinuhu ka warwaraan shalay markii ay neeta soo xidheen shirkooda shiinaha aad bay uga hadleen arrin layaab ku ahayd diblomaasiyiintii iyo suxufiyiintii reer galbeedka iyo kuwii barigabana arrintaas way ahayd oo sidii ay waayada qaar uga hadli jireen ruushka markii dagaalka qabowi socday si laag bay uga hadleen halkaana kamay joogin oo waxay u arkaan waxa loo arkaa inay dood afeedkii iyo iyo iyo luqadii iyo hanjabaadii afka ay si lama filaan reer galbeedka kor ugu qaadeen marka la eego xagga shiinaha marka taasoo kale chinisku way ka warwarsan yihin waanay ka hadleen laakiin ma filayaan in ruushka iyo reer galbeedku ay isku soo dhawaadaan oo deedna iyaga la koonmargare hareeyo ama ama la gooni yeelo ma filayaan chinesku sababto way ogyihiin inaan wax badan labada dhinacaana isla gaadhayn runtiina marka hoos loo eega arrintan iminka ruushka iyo maraykanka arrintu meel xun bay ka maraysaa xataa safiiradii labada wadan way ka maqan yihiin labada dhinac marka waxyaala koo kooban oo matalan safiiradii labada wadan in lagu soo celiyo safaaradahoodii oo kale in diblomaasiyiinta labada wadan kala joogaa wadamada ay joogaan ay si firiya ama xora u dhex socon karaan oo kale in fiisayaasha laysu fududeeyo oo kale waxyaala caynkaasoo kalaa bay laga yaabaa inay isla gaadhaan waana laisla ogaya inaanay wax intaa ka kaasi waxa uu ahaa maxamed haaruun biixi oo bartay xiriirka caalamiga ah waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
militariga israa'il ayaa sheegay in xale ay madaafiic ku garaaceen bartilmaameedyo ay gaza ku leeyihiin ururka xamaas weerarkaas ayay ku sheegeen mid jawaab u ahaa buufinno holcayay oo xamaas ay u dirtay koonfurta qudus xiisadahan cusub ee labada dhinac ayaa ka dambeeyey kadib markii ay talaadadii shalay kumanaan israa'iiliyiin meel adag oo ruxayay calamo ay socod ku mareen qaybo ka mida bariga qudus oo ah halka ay degaan falastiiniyiinta ugu badan ee ku nool dhulka la haysto warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahiro nooga soo diray wariyaha v o e da xuseen saxnuuni milatariga israa'il ayaa sheegay in diyaaradahooda ay weerareen xeryaha hubaysan ee xamaas ee marinka khaza saacadaha hore ee maanta oo arbaca ah iyaga oo ka jawaabayay kadib markii buufino ololaya laga soo ganay marinka khaza kaasoo sababay dab ka kacay beeraha koonfurta israa'iila bayaan ay soo saareen milatariga israa'il waxay ku sheegeen in diyaar ay u yihiin tallaabo ama xaalad kasta oo timaada oo ay ku jiraan dagaalo ka soo cusboonaada kooxaha waxa ay ugu yeereen argagixisada marinka khaza laakiin dhinaca kale warbaahinta taabacsan kooxaha falastiiniyiinta ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka israa'il ay duqeeyeen goobo ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ee magaalada khan yuunis oo ku taala koonfurta marinka khaza falastiiniyiinta ayaa tilmaamay in duqeymaha israa'il ay la eegteen xero tababar ay ku qaadanayeen dagaalyahanada falastiiniyiinta duqeymaha israa'iil ay ka geysatay israa'iil ayaa yimid ka gadaal markii kooxaha mayalka adag ee yahuudda ay ku banaanbaxeen qaybo ka mid ah magaalada barakaysan ee qudusa taasoo si weyn ay uga caroodeen falastiiniyiinta duqayntan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo israa'iil ay ka geysato marinka khaza tan iyo xabad joojintii soo afjartay kow iyo toban maalmood oo dagaal ah bishii hore kooxaha falastiiniyiinta ayaa banaanbaxyada israa'iiliyiinta mayalka adag ku tilmaamay daandaansi cadda dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo kulan aan caadi ahayn ku yeeshay dalka qatar ayaa muujiyey in ay qaadayaan tallaabooyin ay ku taageerayaan dowladaha masar iyo suudaan oo muran uu kala dhexeeyo dowladda ethoobiya gaar ahaan biyaha webiga naila xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkayd ayaa sheegay in wadamada carabta ay ugu baaqayaan golaha amniga inay ka doodaan dhibaatada biyoxidhanka ethoobiya hadalkan ayuu sheegay axmed abulkayd intii lagu guda jiray kalfadhiga aan caadiga ahayn oo ay qabatay jaamacadda carabta kaasoo ka dhacay magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar kadib markii ay codsadeen dowladaha masar iyo suudaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar maxamed bin cabdiraxmaan aalathani ayaa dhinaciisa ka sheegay in jaamacadda carabta ay qaadi karto tallaabooyin tartiib tartiib ah si ay u taageerto mowqifka dowladaha masar iyo suudaan ee ku aadan xiisadda biyoxireenka ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri oo hadal ka jeediyey shirka wasiirada carabta ayaa sheegay in aan la aqbali karin wadahadalladu in ay iska sii socdaan ayadoo aan muddo la cayimin gaar ahaan ayadoo dalkiisa uu ka warqabo ujeeddada dowladda ethoobiya saamix shugri waxa uu ku tilmaamay habdhaqanka dowladda ethoobiya mid aan macquul ahayn isagoo sheegay in ethoobiya ay aaminsan tahay in ay awood u leedahay inay aragtideeda meel mariso ayna iska indhatirto mowqifka kuwa kale intii uu socday kulanka wasiirada jaamacadda carabta wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda masar saamix shugri waxa uu ka codsaday dalalka carabta inay taageeraan dadaalada masar iyo suudaan ee ku saabsan arrinta biyoxireenka ethoobiya isagoo carabka ku adkeeyey in dulqaadka dalkiisa uu soo maray heerar kala duwan arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladaha masar iyo suudaan ay ugu baaqeen beesha caalamka in ay soo farageliso xiisada biyo xiranka ethoobiya xuseen saxnuuni v o a qaahira
ilaa laba iyo toban dumar ah oo laga soo kala xulay tuulooyin hoos yimaada magaalada boosaaso si loo baro culuumta la xidhiirta umulsanimada ayaa shalay la guddoonsiiyey shahaadooyinka umulsanimada gabdhahan ayaa dib ugu laabanaya deegaanadii ay ka yimaadeen si ay aqoontooda uga caawiyaan bulshooyinka ku nool miyiga warbixintan waxaa boosaaso ka soo dirtay faadumo yaasiin jaamac
waa munaasabadda qalinjibinta oo mulusooyin ka howlgeli doona dhulka ka baxsan laamiga ee ka tirsan gobollada bari iyo karkaar kuwaasoo waxbarashadooda ay iska kaashadeen dhakhaatiir iyo aqoon-yahano ka mid ah ururka aragsan iyo macadka city kood ee magaalada boosaaso habboon cali hiirad iyo maryan ciise maxamed oo ka mid ah haweenkan helay fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah v o a u sheegay inay iminka dib ugu noqon doonaan deegaamadii ay ka yimaadeen bulshadana ay ku caawin doonaan aqoonta ay barteen magacaygu waa habboon cali hiirad waxaan ka socdaa deegaanka xiriiro ujeedkan halkaan u imi wuxuu ahaa inaan tababar caafimaad qaato tababarka caafimaad oo ahaa midwayfari waana ku guulaystay wuuna noo dhammaaday insha allah magacaygu waa maryan ciise maxamed ardayad ka socota deegaanka dhajaale halkan waxaan u imaaday inaan tababar ku qaato umulsanimo deegaankayga baahiya ay ka jiraan umulso la-aan marka alxamdulilah hadda waxaan dhiga ano xaamilo abaan baan waxbaranayay kadib hadda waan dhala ilmo yaro saddex bilood jooga iyo jooga maasha allah ku faraxsanaya haddana waxaan dib ugu laabanayaa deegaankaygii marka maasha allah xalfadii qalinjabinteeda wey maanta maasha allah isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka bari siciid maxamed waraabe ayaa munaasabadda ka sheegay in wasaaradda caafimaadku ay siin doonto mushahar uu mulisooyinkan qalin jabiyey
waxaan rabaa inaan gabdhaha umulisooyinka ah oo soo qalinjabiyey inaan ugu bishaareeyo marka ururku uu noo soo gudbiyo liiska mid kasta tuulada ay ka soo jeedo oo lagu qoray waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo wasaaradda caafimaadku inay dadaal u geli doonto sida mid walba tuuladii laga soo qaaday ay u joogi lahayd oo incentive iyo mushaar ugu heli lahayd haddii aan leedahay sababtu waxay tahay shuruudaha lagu soo xulay waa shuruudaha lagu qaato midwifiska guddoomiyaha ururka aragsan doctor cabdiqani siciid faarax oo ka hadlayay munaasibadda qalinjabinta ayaa sheegay in haweenka waxbarashadoodu u dhammaatay ay ka soo xuleen afartan iyo laba tuuro oo ka tirsan gobollada bari iyo karkaar waxaan uga faa'iidaysanay organisation ahaan in aanu dadka ka keenno deegaanka ay umursada ama nersiga ama dhakhtarka la tababaraya uu tuurada noqdo qof ka soo jeeda weliba shuruud lagu xihay shuruudda lagu xihay waxaa ka mid ahaa koo iyo toban shardi weeye shardiyada waxaa kow ka ahaa khaasatan hadda gabdhahaan la tababaray ee labiyo tobanka fayska koowaad inay gabadhu tuurada u dhalatay inay gabadhu deegaanka ay haddana ka guursatay ay degan tahay waxaa kaloo shuruuddaa ka mid ahaa in nabadoonkii degmada ama dowladda ciddii tuulada u matalaysay inay recognition ka bixiso lagana soo saxiixay si aysan hadhowdii ugu laaban meel kale ay meeshii baahidii loo igmaday iyo hawshii loo tababaray ay meeshaa ka fuliso hadda dufcada kuwaad maanta waxaanu u joognaa inaynu u soo xirno xaflad labiyo toban gabdhood oo laga soo xushay afartan iyo labadii tuulo dufcadii koowaad inaanu usoo xirno labayo tobanka gabdhood systamka ay ku yimaadeen waxay ahayd system fair ah oo transparenty ah tuulo kasta waxaa short listiga usoo galay saddex qof saddexdaa qof imtixaanka qofkii ugu koreeyey baa wuxuu noqday labayo tobankan gabdhood oo garaajuwaad garaynaya mid ka mid ah muddadii ay waxbarashada ku jireen labayo tobankan haweenka ah ayaa ururka aragsan waxa uu ka caawinayay dhaqaalaha waxbarashada iyo mid ay u isticmaalaan nolol maalmeedkooda maadaama guryahoodii aysan joogin faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
toddobaadkii hore waxaa caalamka laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid ah gobolada laga dareemay xaalufinta dhirta iyo ugaarsiga sharci darada ee xayawaanka duurjoogta ee dalka kenya haddaba wariyaha v o eda ee magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa xaaladda deegaanka ee gobolka soomaalida ka wareysatay haboon aadan macalin oo ah wasiirka dhirta deegaanka iyo tamarta ee ismaamulka gaarisa inkastoo hadda horumar la gaaray oo gaas iyo sitiimar iyo dhuxusha iyo qoryahaba la isticmaalahayo ha ahaatee annaga maamul goboleed ahaan gaaris waxaan baasmarinay an executive order oo gabanaha u baasmariyay idaarad ahaana ay dhaqangelisay in dhirta kale la isticmaalin oo geedka madeengeyga la dhahaa si aan ku kontaroolno ama aan u nidaamino in kan asaga ah loo isticmaalo dhuxusha geedaha iyo qoryahaba si dhirtanada kale ay noogu badbaado iyadoo hadda haddana ay fooda nagu hayso oo cirbin aada ay nagu hayso cimilada isbedelahayso mar hataa dowladda waxay qaaday hadda wacyigelin aad baa ka socota labada idaarado isla shaqeynaya kuwa tamarta ah sidii dhirta lagu badbaadin lahaa oo loo isticmaali lahaa waxyaalaha kale oo tamarta dhaliyo oo cuntooyinka lagu karsado ama wixii dab u baahan oo dhirta loo isticmaali lahaa sida qoryaha ama dhuxusha ah
wasiir habboon duurjoogta ugaarsigeedu waa qeyb ka mid ah xaaluufinta deegaanka maxaa la gudboon soomaalida degan waqooyi bari ee kenya inay sameeyaan si deegaankooda ay u ilaashadaan oo dhulkooda uusan u xaaluufin
horta dhirta horta ugaarta aad baa loo dhammeynhayaa khaasatan dhinaca qaxootiyada xiga ayadoo loo isticmaalayaa hilib ahaan oo qaar hataa ay gudbahayaan xuduudka wadanka taas horta waa nasiib darro aada u weyn maamul goboleed haddaan nahay sababtoy tahay xaalufintay ka mid tahay ugaarta qeyb bay ka tahay dhirta waxyaalo badan oo iida keento hataa dhirta qaar oo dabiici ka ahayd dhulkeena ay sabab ayaga u ahaayeen inay wadanka ka cararaan waxyaalaha u sababahayo waxaa iyadoo la ugaarsanhayo bulshadeena qaar ma fahansana inay ugaarta hanti tahay oo gobolka asaga hanti u tahay oo nin kasta oo deegaan ah ay waajib ka saaran tahay dowladda afarta afarta gees oo gobolka ma gaari karto sababtoy tahay uu baaxad weyn yahay waa afartan kun oo kilomitar square marka wadan aada u yar ma ahan marka bulshadeenana waxaan dhihi laheen ugaarta waa hanti aan ka wada qayb qaadana inaan badbaadina ugaarteena dadka waqooyi barin degan waxaa la sheegaa inta badan inay xoolo dhaqata yihiin sooma haboona inay markaan u leexdaan waxbeerashada oo xoolo dhaqashada ay ka maarmaan si deegaankooda ay u daryeelaan laba shayba wayna haysaa inkastoo hadda dadkeena ay dadaalayaan inay beero abuurtaan ay isku dayihayaan waxyaalo badan baa ka horeeya in beerta la abuurto dhaqan ahaan anaga xoolaan dhaqan jirnay beeraha inay dadka beertaan dadka webiga degan ma ogi dadka dhulka kale oo webiga lahayn degan ma fahansanaan dhulkooda in dhul beereed yahay tii labaad biyo ma lahan marka waxay u badan tahay judi badan in la saaro oo dhaqaalo la geliyo laakiin maxaa ka horeeya dadka in la wacyigeliyo oo la tuso in dhulkooda dhul beereed uu yahay meelaha ugu badan sidii iidaheed ayagoo xoolahoodii dhaqanaya beerahoodii ay tallaalan karaan oo dhulkii wax kasoo saaran karaan dhirtii dib u dhisi karaan inkastoo sidii horo aad loo dhaamo oo hadaad fiiriso mandheera hadaad fiiriso wajeer hadaad fiiriso garis meelo waxaa jirtaa webi uu marin laakiin weli beer laga beeranayo
ka maamul ahaan maxaa idinka idinkaga qorshaysan ugaarsiga duurjoogta iyo xaalufinta dhirta ee lagu hayo deegaanada waqooyi bari anaga maamul goboleed ahaan garis waxaa noo qorshaysan dad waxaa jirtaa la dhahay kazi mashinani oo loo qoray laga qoray tuulo walba oo maamul goboleedka garis ku yaasho marka kuwaas oo loogu talagalay inay dhirtina ilaaliyaan ugaartina ilaaliyaan dadkana ay ku wacyigeliyaan dhirta in nin walba mas-uul ka yahay oo dhirteena sidii iidaheed ay noogu badbaado waxaa kaloo jirta gaarisa county waxaa loo baasmariyey sharciyo ku saabsan ka hortegista iyo lamacbilaadka isbedelka cimilada taasi waxay ahayd haboon aadan maclin oo ah wasiirka dhirta deegaanka iyo tamarta ismaamulka gaarisa ee dalka kenya waxay u waramaysay wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen
sanad walba waxaa la soo saaraa magaalooyinka ugu wanaagsan dhinaca nolosha ee dunida sanadkan waxaa kaalinta koowaad gashay magaalada auckland ee dalka new zealand magaalooyinka osaaka ee dalka jaban iyo adalayd ee wadanka australia ayaa kaalimaha labaad iyo saddexaad soo kala galay warbixintan waxaa magaalada melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo magaalooyinka ugu wanaagsan ee adduunyada lagu noolaado ayaa sanadkan kaalinta koowaad iyo midda saddexaad ay kala galeen magaalooyinka auckland ee dalka new zealand iyo magaalada adelaide ee dalka australia waxaana cabduqaadir maxamed xasan oo degan auckland weydiiyey sida magaalada uu ku nool yahay ay kaalinta koowaad u gashay maxaa lagu xushay inay dheer tahay magaalooyinka kale ee caalamka auckland in ay ka horumarsan yihiin shan arrimood oo kala ah ilaalinta caafimaadka deganaanshaha magaalada dhaqanka waxbarashada iyo deegaanka waxaa kaloo laga eegayay magaalooyinka tartamayay sida ay u ilaaliyeen xuduudahooda xilligii lagu guda jiray xanuunkii ama cudurkii coronavirus covid nneteen sida ay ula macaamileen dadweynahooda iyo sida loo tixgeliyey dadka in loo oggolaaday inay nolol caadi ah ku noolaadaan sidoo kale caasimadda koonfurta austraaliya ee magaalada adelaide ayaa iyana noqotay magaaladaas saddexaad ee adduunyada ugu wanaagsan ee lagu noolaan karo maxamed khamiisow oo degan adelaide ayaan weydiiyey waxa ay ku mutaysatay magaaladani adelaide waa magaalo ku taala dhanka sawdka ah u dhow ee melbourne magaalada melbourne magaaladani waa magaalo yar oo kuwayd iska ah australia ku nool waayelada badana dadka waayelada ah aada ugu nool waa magaalo yar oo sanadii ugu dambeeyey horumar ballaaran higsatay waxayna ku muteysatay inay gasho kaalmaha koowaad dhanka waxbarashada dhanka dhismaha magaalada oo aada u ballaartay iskuulaadkii iskuulaadkii isbitaaladii dhammaan inay xooga saareen dadka ku nool halkaani soomaalida ugu yaraan adiga saddex kun waa dad aada u yar inkastoo meesha magaalada soomaalida ku badneen balse soomaalida inta ku nool hadda waxay u arkaan farxad inkastoo magaaladan ay gashay tob tenkii way ahaan jirtay markii horeba balse hadda waxay noqotay magaaladii saddexaad ee caalamka ugu wanaagsan toddoba sano oo isku xigta ayaa magaalada melbourne hoggaanka u haysay inay ahayd magaalada caalamka ugu wanaagsan ee lagu noolaado laakiin sanadkan kaalinta sideedaad ayay gashay iyadoo markii afraadna ay ku jirto xayraad la saaray ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim cumar baafe oo warbixintaasi inoo soo diray haatanna kaalimihii heesaha haddii aan jaleecno goorma kugu dambaysay heesta alam dheh alam kariir dheh waxaa ku luuqaynaya allah u naxariiste fanaanka cali maxamed jareer
idaacaddii subaxnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
naftaada bangiyan ku baayacay